waayahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo noo dhugunsida ay taag mawjad f m c t c dhibiisan lama hamiin faydle ramadaan kariim iyo hawada siin kudhan dhugunsadayaal cilin oo kale way banaygu barateen antuuniyo hawadaasii marsiina barnaamijkii tartan aqooneedka dhugunsadayaal ka dhawaada
eedyada mahadsantaa shubli ismaaciil axmed
barbaadtiya iska duubante ilii bushiitinaayte ilii bushiitinaayte kabarituto barbaadtiya iska duubante ilii bushiitinaayte ilii bushiitinaayte kabarituto ankainoo babadoo haaya wayanboge banjiirada inoo belegle baahidia noo batay idilaayodii ankainoo babadoo haaya wayanboge banjiirada inoo belegle
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همي فيلا دوغن سريال رمضان كريم من البويس الروكان هكذا هذا برامج كي تركنا قونيت كذا عد ورسن مقالة بيدبو همين كي لهاد يا وليبا ستوس ترتن كان كنت رأي إذا عد ورسن استوديها يا كلتا مقالة بيدبو دوغن سريال لوكا برامج كي ترتنا قونيت كا وليبا مكاسا ميس كسارنا وانا ترتن اسكارك دوني حافظو شغل سلامي اي يو دار السلام بي سلامي اي waa daarsalaam e iyo horse b yaa ooka haddii ilaahay usaera is arga doonaan daarsalaam e iyo horse b ya tartan xiise leh ooka ku rajeena insha allah in markaasi oo dhammara walina ooka barnaamijka siina dirisi doona cabdulaahi nuur aadan jacilow iyo shuuli ismaaciil axmed inaga lamada kooxood weliba shaal taageera doonaana lamada abwaan faarax xuseen xaaji iyo abwaan muxsin qaalib qaalib jaakole iyo garab walaal oo iyo ku dareeraan xuseen cali nuur iyo weliba maxamed salaad farsamada uu weliba nin fadhiya bilaal hilaal bilaal yara dhugunsadayaal markale iyo barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhaba ha ka dhowaada
kow bilaawa hataa liis bilaawey berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaawey berkaa ay ku banee anni bahdan ee anni bahdan ee
waayahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijkii tartan aqooneedka ee hawada siin kulanaa sida aana siin sheegay uu weliba tartamo doonaana daarsalaam e iyo horseed b welina markaasa ee tartanka shuruudo markaasa lamada xaafadood hamiin walba una ogahayaan iyo itaa in markaasa su-aalo iyo iin su-aalo markaasa todoba su-aalood lahan diyaariyo guud ahaana tumiya afar su-aalood yaa xaafado markaasa lahan diyaariya haddii lamadii oo dhiska dara su-aalo iyo lanka tiragelay xaafado mayba markaasa iyo ilaaliyaayana anshaxa barnaamijka intiisu dareera mayna iyo isku dheereeyayana raadiga iyo weliba qaylada meelo markaasa iyo ruugaan ee iyo ka kulanyiin tartankan iyo markaasa ee kuku tartamahayaan maadaama su-aalo iyo markaasa la weydiiyow iyo eta wal cadidan ama tiro kooban oo saddex jeer ee shiliili lanweerow ma inka darow toog afraad sadijeerya lanweere haddii markaas iyo dheegu waayaan su-aalla way ku tareereen ku faa'iidaysadowka haljeerya lanweere xaafadda haddii iyo ajiigu waayta ama iyo dheegu waayta way ku dareerayeen saas oo kale xaafado maybaa markaas saas oo kale iyo ogahayaane haddii walacabisho eh oo dhinaga tartanka su-aal isan markaas jawaab sax ay ku dhiibteen qalad markaas una noodhii isan saasan dareentaan isla waktiga una tartanka ku guda jirna in isan hala xiriirtaan nambarka taleefonka u seeyey eberli hal shan konton iyo todoba toban iyo todoba ebril lama oo markaas waa konton iyo toddoba todoba iyo toddoba labaatan oo usuwadeeda agaasimaha idaacadda warsan hilaahi sheekh shuceeb islamarkaasna una ka dhaxaliyi doonaa tartanka intuuna ku gudi jirna ma ogolaada doonaa tartanka haddii isu dhammaada in markaas una walxalina intuuna tartanku ku gudi jirna wali qaladaada dhii xaafado nambarkaasi ala hariirayaan oo weliba si toos ayaa xaliyi doonaa barnaamijka tartan aqooneedka weliba su-aalo markaas ha diyaariyeeya jaamacadda koonfurta soomaaliya macallimiinta iyo weliba brofesorada jaamacaddaas ayaa isku kaalaheen su-aalohu markaas tumi afarka ee hamiin walba lamada xaafid ee tartamayaan la weydiiyo dhinaga dhextaalka ee lamada su-aal bulshada reer beedhab iyo deegaanada idaacadda maqalka kenya diirow iyo hanow la xiriirayaan waana iyo markaas aqoonta titiyo iyo koorka kordhiyaayaan weliba ha diyaariyaayana kooxda dhaganka ee garbooda kanal jaraal baan dhugunsidayaal barnaamijkii yaa marro u gudagala doona welina markaasa xaqiijiya iyo qadadka teleefonka tartamayaasha intii iyo ka jiraan horseed b yaan weere halo horseed b halo horseed b waayahay horseed b codka kiikin furangaaday idaamaha santiin daarusalaam yaan weere halo daarusalaam e ciidamaha santiin xaafado qadka teleefonka sidii isan markaasa xaadirinka kenya isan kuma hadnagay qaylada iyo weliba raadiga meela markaasa ku shidan in isan gaabidan oo weliba isan nadiifa markaas una nisdhiigna ayaa rajeeya insha allah shukri ismaaciil iyo barnaamijka ay la daadihi doonto oo dhinaga jawaabo markaasa inku fadhiyada isla markaasna iyo ay ka dhawaaqi doonto su-aalaha haddii saxita iyo haddii qaladata abwaanada yaa xaadiriya haddii iyo markaasa uu ka diyaarin ayin tartanka maadaama ay istuudiyaha ka jaraanba waaba hadda diyaarintii ayin aragahay balse xaafado iyo markaasa shal taageeraayaan fiiriyey horseed b horseed b iyo daarusalaam ayaa uu ka tartamahayaan horseed aniga waaba kormarti miya yes
waayahay lama warqadood yaa haddaba maxamed salaasiin dhiibi a e b yaa ka shal oran miya ligi lama warqadooda hanin iyo marley walka kaal hanin ku bahan doonana uga nafle waa kiimadaysi anuga xurfadaas laho ugaanimada taasana laakiin waaga
haya jaakule waayahay a yaa qabsati abwaan weerow isuna b iyo hambati taas may baa markaasa idaasa in a uga su-aalo laka bilaabo daarusalaam e iyana su-aalo koowaad uu ka isku le aan diyaar garowtay halo daarusalaam e waayahay daarusalaam e su-aalo koowaad isiin isku le diyaar garooba su-aalaas mayba waa su-aal diini ah welina markaasa iyo indhiyaase sidatan sheeg saxaabigii aragii masiixu dajaal mar lamaad maybaa sheegasaana daarusalaam e sheeg saxaabigii aragii masiixu dajaal mar saddexaad sheega saxaabigii aragii masiixu dajaal insha allah jawaabta yaasiin ku fadhiina
buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay ku bane anni bahadan e anni bahadas e tanka babaniya anni bahadan e anni bahadas e tanka babaniya been mal fadayo hoo wal barsi bajeelagaalko been mal fadayo hoo wal barsi bajeelagaalkooy mal fadayo hoo wal barki bajeelidaalkood deeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalkood
halo daarusalaam e
الو راديو ورطة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ونوع ترتمياشة دار السلام ايه إيه سؤال الجواب فيها ديونا كشوريني ولي حنين بتي اللهم صدنا الجواب تميم انه عوض الداري
mar labaadka naga
سؤال الجواب فيها ديونا كديني ولي بوات تميم انه عوض الداري saxiyo qaladka guddiga
ee su-aali la weydiiyey daarusalaam ee weybwaato sax ee u- weybana jawaabti etaa tamiimu aldaari Wey- weybana saaskeeleena lama dhib oo Wey wey wey wey weerow waree baxaraa ka jirtaa weerow baxaraa ka jirtaa baxaraa ka jirtaa aawada aniiba ha ku behe awge ii dharartoy aniiba ha ku behe lama dhibco daarusalaam xabad waxaa idinku dhiibaa waa sheekh dhumyew dowka walaalaha doo reebe tabakaa'ida injineer cabdisalaan oo laga daba dhacay daawada iyo dhirta geedaheeda okay hal dhibcood cabdisalaan ka qaata hal dhibcood waxaa idinku dhibay baashi xasan nuur baashi xasan nuur axmed nuur okay waayahay Isagaa wanaagsan.
iyada mahadsanta buwaanjaako leh su-aalo lamaad oo diini ah welibaa isku le tartamyaalka xaafadda horseed b halo horseed b halo horseed b
الو راديو ورطة waayahay horseed b diyaar garooba su-aali lamaad oo diini ah waana nagadaasa su-aali koowaad oo dhinaga kiiking ah horseed b mid baa sheega taanaa ee saxaabigii hilimo ka aragii aadaanka salaada mar lamaad yo ka nage horseed b mid baa sheega taanaa saxaabigii hilimo ka aragii aadaanka salaada mar saddexaad mid baa sheega taanaa horseed b saxaabigii hilimo ka aragii aadaanka salaada insha allah jawaabta yaa siin ku sugaana
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa kugal baratangaa jare buuga tartanka berkaa kugal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku balee koko bilawa hatalis bilawe berkai kubane Ali badan e Ali badan e tang babaniya Ali badan e Ali badan e tang babaniya mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barsi bajeelgaalko mal fadayo wal barki bajeelgaalko
halo horseed b
الو راديو ورطة jawaabta
بسم الله الحمد لله ترتمياشة حافظ هرسيد دي سؤالي لي ويدي ولبك جواب مغاني ان شاء الله وعبد الله بن زيد
mar lamaadka naga horseed b
وعبد الله بن زيد sax iyo qalad guddiga
su-aale la weydiiyey horseed bi jawaabtii ku biyan weybaato sax e weybana ee jawaabtii etaa cabdulaahi ibnu sayd weyba saas ka hereena lama dhibood
lama dhibcooto horseed way dhegdeme adduunyadu lambalanko rooma la walay yanin inbaylaata namadin dhibcood may basin dhekay d m ow yaa muxsina melahay oo saaro yaa horseed muxsin ayaaryahana sheegay oona garab dareero inuqodo siteekin dalabe fadlan ayaaryahanaha saaroy oo tartamaayaan
waayahay iyadaa mahadsanyiin lamada abwaan su-aaley saddexaad oo biology ah waa nagadaasa su-aalii koowaad oo biology ah weliba markaasa isku le tartamayaalka xaafadda daarusalaam e hallo daarusalaam e hallo daarusalaam e
halo raadi warsan
waayahay daarusalaam e su-aale biologiga ee waa nagadaasa su-aalii koowaad oo dhinaga kiking hamaraasa weliba iyo indiyaas ee sidatan dhiga anfura daarusalaam maybaa sheega saana lafoo gambada madaga marlamaad iyo kanagee daarusalaam maybaa sheega saana lafoo gambada madaga mar saddexaad iyo kanagee daarusalaam sheega lafoo gambada madaga insha allah jawaabta iyo siin ku sugaana
ayluku badinay hor ayluku badinay hor duuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare duuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kuukow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane ali badan e ali badan e kababaniya ali badan e ali badan e kababaniya Ben mal padayo wal barsi bajel galko Ben mal padayo wal barsi bajel galko mal padayo wal barsi bajel galko Ben mal padayo wal barsi bajel galko
hallo daarusalaam e
halo raadi warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب حدونا نفر تنياشو دار السلام إيه سؤال الجواب فيه ولد اندياسة 22 اونس اما لباتين لما لفظ
Eh, daarusalaam shay shay in sheeg sheega
سؤال جواب تيل عن الكاميرا
su-aale jawaabtiye yalasin ku fadhi daarusalaam
سؤال جواب تيل عن الكاميرا
waayahay daarusalaam su-aalii biologiga hayti jawaabtiye eh, su-aale saddex jeer iyo lis weydiiyaay je- marlamaad may kanagow iyadaa mahadsantiin mayba markaasi ku wareejiyaan xaafadda kale ee tartama hayta hallo horseed b
هلو راديو بيدو hallo horseed b
هلو راديو ورسن jawaabta
ee su'aal jawaab joogin isku daynimay waa frontal bone parietal bone occipital bone iyo temporal bone
marlamaad kanag horseed b
su'aal jawaab joogin isku daynimay banadaase frontal bone parietal bone temporal bone iyo occipital bone sax iyo qalad guddiga
su-aalo ee daarusalaam waa ero horseed b jawaabtiyo biyan way waato sax ee u way basaaska heleen hal dhibcood
haldhibcood haldhibcood irbad arurti meel eraabis gurnyin guurasa mehsa iyansab maad irbad arurti wasaaraan guurasa haa iyansasahle way horeyna kinka sheegay deerti baa aaramahayta meerar dabeesen dare adiyona daarusalaam ba horseedhardiyawkum isku dhaafa haldhibcood ana iska hadliya yaa horse yaa salaam haddi bad eriti kolkore onuga idhaasay meerto
waayahay idaa mahadsiyiin abwaanada xaafido may sheegaya mar lamaad ama mar saddexaadba in su-aalo iyo dhigaa anfuraan sida tookiya su-aalo lankanaga haddii iyo mar lamaad rajeeyaan ama iyo fadaan in lankanaga mas-uultoowasa sida jeer iyo su-aalo lankanaga mar haddii lamadii dagiga la sugaayay iyo dhammaata masugaana in markaasa iyo cudurdaar ku sheenaan su-aali la weydii sadeeda jeer safeyle aan dhugunsida su-aala insha allah dhextaal kureed iyo haaska nagala doomna
وأصبان بريء تريد يا قلم بطل جسود يا إسرتي بلا إمر وأصبان بريء تريد يا قلم بطل جسود يا إسرتي بلا إمر برباتيا iska duubantay ilii bushiitanaaytay ilii bushiitanaaytay kabarituto barbaatiya iska duubantay ilii bushiitanaaytay ilii bushiitanaaytay kabarituto ankaynoo baqadoo haaya wayan boge banjiirada aynoo belegle baahidiya noobatay iyo bilaayodii ankaynoo baqadoo haaya wayan boge banjiirada aynoo belegle baahidiya noobatay iyo bilaayodii
waayahay tartan aqooneedkii idaacadda warsan ayaa ku guda jirna qayboogii hore welina markaasa kasii dareerana su-aaloogii lamada xaafidood su-aalan marbaa iskuul e xaafadda horseed b mayna iyo markaas eeta su-aal biology halo horseed b
halo radio warsan horseed b diyaar garooba su-aalii lamaad oo biology dhinaga kiikin waa nagadaasa su-aalii afraad tartanka owka su-aalo marbaa iyo dhiyaase sida tan mayba sheegasaana warwareega landheebiyow lafdhabarta horseed b mayba sheegasaana warwareega landheebiyow lafdhabarta mar saddexaad horseed b mayba sheegasaana warwareega ama reecreeyac waa warwareega landheebiyow lafdhabarta jawaabta yaa siin ku sugaana insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare koko bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berkai kubane alli badan e alli badan e kababaniya alli badan e alli badan e kababaniya been mal fadayo howal barsi bajeelagaalko fagaayo haa wal barti bajeedhagaal kooy beesnal fagaayo haa wal barti bajeedhagaal kooy beesnal fagaayo haa wal barti bajeedhagaal kooy
halo horseed b
halo raadi warsan jawaabta
ee su-aalo jawaabtii ogun iskideejimay banaglase cervical vertibri lumbar vertibri cudal vertibri thorax vertibri iyo sacral vertibri mar labaad kanaga horseed b
ee su-aalo jawaabtii ogun kunaan raadi warsan may banaglase cervical vertibri lumbar vertibri cudal vertibri thorax vertibri iyo sacral vertibri
sax iyo qalad guddiga waayahay ee su-aalo jawaabtiyo ku biyan horseed b way waato sax ee way banasaas ka heleen lama dhibcood ee jawaabtan haddii af soomaaliyanka jilceen way buaha ee wareega luganta wareega saableyda wareega xanjaadka wareega maskaxda wareega dhelafka way banasaas ka heleen lama dhibcood horseed b
adduunya ajab ajabka hee ibaar labgaabta hee aadajinka guurka hee muxsin qaalib jaakola baabkii tunka hee lama dhibcood yaa horseed lama dhibcood ana ay siinka dhiibe gadoomiyaha xaafada horseed iyo siinka dhiibe lama dhibcood baan oo siinku shardhumyaan yaa muxsin yaa muxsin meelun hibida laka tartamahay maa hoog may ka tartamahay haaji qamsiinto siinka weere walyar kadib hakabasiin dare ho isan suwana ku bedel waay taa أنا كاتب بينكم مسكة كتوى sida ingu dambuya lama dhibcood horseed
waayahay idaa maasantiin weerow iyo weliba jaakole su-aalan mayba isku le xaafadda daarusalaam ee walina markaas yeetaa su-aalii shanaad waana chemistrio hallo daarusalaam e
halo raadi warsan daarusalaam e dhagaageen fura su-aalan oo chemistriga isin isku le su-aalana may baan dhiyaase sidatan megagram yaka jarta shan gram atom oo oxygen eh mar lamaad yaka nage xaafadda daarusalaam eh megagram yaka jara shan gram atom oo oxygen eh mar saddexaad megagram yaka jara shan gram atom oo oxygen eh insha allah jawaabto yasin ku sugaana
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e tank babaniya anni badan e anni badan e tank babaniya mal pagayo wal barsi bajeel gaalko mal pagayo wal barsi bajeel gaalko mal pagayo wal barsi bajeel gaalko mal pagayo wal barti bajeel gaalko
hallo daarusalaam e
halo radio wartan jawaabta
jawaabtaas su-aalaas jawaabtay waa inagada afarta miligram mar labaad ka naga
su-aalaas jawaabtay waa inagada afarta mili atam
mar saddexaad ka naga daarusalaam e
su-aalaas jawaabtiye ma inagada afarta mili atam
sax iyo qalad guddiga su-aalo jawaabtiyo daarusalaam ee iyo kubidi waybuato sax an hayna halo horseed b
halo radio warsan jawaabta
su-aalaas jawaabtiye insha allah tartamayaasha xaafadda horseedii weliba ku jawaabay anatumi lix garam dermodal
mar labaad ka naga
tumi lix garam dermor
sax iyo qalad guddiga horseed b jawaabtiyo biyanyoon waybuato sax an hayna waayahay mar haddii lamada xaafadood iyo gurda waayan abwaanada yaa dhinaga kijo sii doona Eh, jakol ya jakola iska dayba bal eh, su-aalanka misriga ee megagram yaka jara shan gram atom oo oxygen eh
toy anigu baadaysa haye shan garam oo meerte eh, megagram yaka jarta shan gram atom oo oxygen eh shan garam atam oo oxygen ay bidar
kana sooga madoga shan garam atam oo oxygen ay bidar atom may leedahay horta atom may leedahay uriyu
oxygenkana oxygenkana maygu ahaa oxygenkiyaan aari oo isku dhis waayo haye marka uriyuuna isku dhis waayo marka meega ka jara oo korta is- fa- haddii oo eh, isfangalanya dheerayso lafangalla Haddii may isgalaan.
bahabahaase ha shan isfangalyaan ha lafangalla may bahabahaase ha shan uri oo otame habaa waayahay ciida maasantiin jaakole iyo weerow Eh, guddiga yaa sii doonna سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
بسم الله وسؤال الشنط أو سؤال كمستري أه لويدي ترتميالك حافظة دار السلام أه أو كجواب وينسك فائدة سيدان هردكي ترتميالك حافظة هرسد بي أو ينك فائدة سيدوين سؤال سؤال دياسي سدتان ميغا جرام يك جرت شن جرام أتم أو أكسجين أه سؤال جوابتي ميبوه سيتون جرام سؤال جوابتي هذه مرلمات كنا ميبوه سيتون جرام
waayahay eh, xuseen idaa mahadsanta eh, xaafado haddii iyo gorod waayeen eh, su-aal liilu weydii eh, ma baan maleeyay in hadda jawaabtii oo helaan waana iyo meelka ku rada doonaan insha allah waliba iskulle su-aalo lihaad eh, owka waana nagadaasa su-aalka misri ee xaafadda horseed b hallo horseed b
halo radio warsan horseed b su-aalii eh, kemistriga hayti waa su-aalo kemistriga ee tiilihaad isiin iskule diyaar garooba walina iyo andhiyaasa su-aalo sidatan weydii antigram ee calcium coloride e ee markii markaas la kululaaya habiyaasa soddon gram oo oxygen eh mar lamaad yaka nage su-aala mayba weydiyaasana antigram ee calcium coloride e markii la kululaaya habiyaasa soddon gram oo oxygen eh mar saddexaad yaka naga xaafadda horseed b mayba weydiyaasana antigram ee calcium coloride eh markii la kululaaya ama la kululaaya iyo habiyaasa soddon gram oo oxygen eh insha allah jawaabtiyasin ku sugaana
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal baratan aajare buuga tartanka barkaa ku gal baratan aajare kow bilaawa hataa liis bilaaway barkaa ay ku banee kokow bilaawa hajaalis bilaawe dersha ay ku baneen anni bahadan ee anni bahadan ee hanka baabaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಹಂಗ ಬಾಬಾನಿಯ ಬೇಂಗ್ ಮಲ್ ಪದಾಯೋ ಹಾವಲ್ ಬರಸಿ ಬಜೇಲಗಾಲಕೋ बेमल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई बेमल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई बेमल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई
halo warsaad b
halo warsan radio jawaabta
bismillaah alxamdulilaah tartamayaasha xaafadda horseedii su-aale la weydiiyey insha allah weliba kugu jawaab nagaayana boqol konton iyo kow garam
barlamaadka naga horsaad b su-aalaas jawaabtay insha allah weliba nagadi doontee boqol konton iyo kow garam saaxiyo qalad guddiga
su-aali luweydii horseed b jawaabtii ku biyan weybato sax aan hayna halo daarusalaam e
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan iraxiim allaahuma saqna aljabaab unoo tartamiyaasha daarusalaam ee su-aalas jawaabtiya haduuna sideen walibu ah boqol kontan iyo sideed garam
marlamaadka naga daarusalaam
boqol kontan iyo sideed garam waayahay guddiga
jawaabtii biyan yoon weybato sax aan hayna
haye abwaan Eh, weerar haye haddaa madoo hadhow aytay haddana isla su-aali kemistriga ee lama hadlayo xaafado gordo waaye hadda lakin kubaahan yahay hadana marlamaad Eh, mayba weydiyaase antagram eh, calcium colorate eh, ee markii la kululaayo ama laku- lakululooyo veleday lakulaayo lakulaayo eh, habiyaasa soddon gram oo oxygen ah Mhm.
shan dhibic soddon iyo shan konton iyo shan oo.
yaa shan dhibic konton iyo shan
waayahay jaagol haye Ah, to mandaayo anna ursa Ah, aari aari oo lagu biig shan leybu yee aari iyo bii iku jaraan sama
waayahay guddiga yaa eh, jawaabta ku sugi doona سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
بسم الله وسؤالي لهاد oo haytay su-aalka misteri ee islamarkaasna la warsaday tartamyaalka xaafadda horseed b ooya ku jawaab waana si ka faa'iidaysadan hordhakii tartamyaalka xaafadda daarasalaam ee ooyaan ku faa'iidaysad waayaan su-aala soon dhiyaasa sadatan raadi intagaram ee calcium ah calcium colorate ah markii la kululaaya hasaaraasa soddon garam oo oxygen ah raadi intagaram oo calcium colorate ah markii la kululaaya hasaarasa soddon garam oo oxygen ah su-aalaas jawaabtee meeba nagadaasa toddobaatan ili dhibic li garam calcium colorate yaa lambaahanye in meel la saaro jawaabta haddii kanaga cabdulaahi meeb waa toddobaatan ili dhibic li garam calcium colorate ah yaa lambaahada in la hasaaro
waayahay xuseen idaa mahadsanta lamada xaafadood may baan maleeyay in eh, iyo meelka ku radeen jawaabta saxda ah insha allah dhextaal kuleeta haaskanaga doonnaa una ana tartankii gaybooje dhexka gudi jirna
وأصبان بني تريد يا قن بتي جسود يا إسرتي بلا إمري وأصبان بني تريد يا قن بتي جسود يا إسرتي بلا إمري بربرتيا كدوبنتي اللي بشيت نايتي اللي بشيت نايتي كبرت تو برباتيا استدوبنتي waayahay dhugusadayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo iyona dhugusada aytaan ramadaan kariim tartan aqooneedkii lamada xaafadood daarusalaam ee iyo horseed b ayaa ku gudi jirna su-aalo todobaad oo fiisigiisa weliba isku le tartamayaasha xaafadda daarusalaam e hallo daarusalaam e halo radio wartan daarusalaam e su-aali fiisigiska hayti ee waa su-aalo fiisigiska ee todobaad aan diyaar garoobo walina markaas iyeen dhiyaase su-aalo sidatan sheey xawaarijay eyi tumi ikow mitir bir second yaa ka dul dareerti ama korje ka dareerti meeriska goobada garanti waa galan galantiya eta tuman iyo afar mitir haddaba mayu kalka sheegaas mar lamaad yaa kanage su-aala sheey xawaarijay eyi tumi ikow mitir bir second yaa ka dul dareerti meeriska goobada galantiya eta tuman iyo afar mitir haddaba mayu kalka walxada ama sheegaas mar saddexaad yaka naga su-aala xaafadda daarusalaam ee sheey xawaariyay eyi tumi i kow mitir bir second yaka dul dareerti meeriska goobada galantiya eta tuman iyo afar mitir haddaba mayu kalka sheegaas insha allah jawaabta yasin ku sugaana daarusalaam ee
ayluku badinay koy ayluku badinay koy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e kababaniya anni badan e anni badan e kababaniya Ben mal pagayo hawal barsi bajel galko Ben mal pagayo hawal barsi bajel galko mal pagayo hawal barsi bajel galko Ben mal pagayo hawal barsi bajel galko
hallo daarusalaam ee halo radio warsan jawaabta bismillah allahuma wafaqna aljawaab unoe tartamiyaasha daarusalaam ee su-aalas jawaabtiya adduun kubenya waliban dhiyaase zero point seven eight five
marlamaad kanaga xaafadda marlamaadiana kanaga su-aalas jawaabtiya waliban dhiyaase zero point seven eight five second
sax iyo qalad guddiga
su-aalo la weydiiyey ee xaafadda horseed waa daarusalaam ee jawaabtii oo biyan wey baato sax aan hayna halo horseed b
halo radio warsan jawaabta
bismillah alxamdulilah wanoo ee tartamayaasha xaafadda horseed su-aalinani weydiye insha allah weliba kugu jawaabane toddobaatiis iyo taartis mar labaadka naga jawaabta
su-aalo jawaabtay insha allah weliba naqdi doontee toddobaatiis iyo taartis
sax iyo qalad guddiga horseed b jawaabtii oo biyan yoon wey baato sax aan hayna lamada xaafadood haddii iyo gorodu waayan weerow ya uuga kasan weerow haye Yes.
physics ka seeskekin Eed iyo eed. Physics-ka facda baan la oodeensiiyey, faaraha la afgaaday.
ya Physics-kaba ah facda baan la oodeensiiyey.
waayahay shay xawaariyay eeyitumi kilometr per second yaa walibaa ka dul dareertay meeriska goobada galantiya ee tan toban iyo afar mitir haddaba mayu kalka sheygaas Intinaa kalmaad. Xaafadoo bisi toofinka nagaa teeno.
shay xawaariyay eeyitumi kilometr per second Mm.
yaa ka dul dareertay Mhm.
meeriska goobada gacantiya ee ta toban iyo afar mitir haddaba mayu kalka sheegaas macnaha maskantaa reed inaga hayta miya haa maanaa maskantee lamada kun iyo dhameeyaa ishanta jeeyahaye boqol konton iyo afar bir sakin iskuweelmad iyaw oo sakeel macdan baa qul walban ku shareebteed usakaa kalka dhirdey haa waliba nyagafe oo macnaa dhan awel isku dhis iyo dhan isticmaalo dhanka aluwilay hay intala ku helaa boqol konton iyo ne afar nyagab nyagabkaas walaas intala ku helaa meebalu ku helay miilo biro dhammaada dhihi gamo iyo miilo oo masaaro walaal ha kasuu jiyo iyo afirkaay hooste iyo mashiteedo waa la ku helaa suugu sarreero hadii la marwe ku hel kura eed eed Yah.
eed eed miilanka badan buu abuun hay meelka aad xasuusantoo ku hel kor biroogaas isin birooga sang malaysan usakeel laka aruuri miya haa ma iskahay hadda biyoole maga kalniin ku weela doontaan waayahay guddiga
سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سور سيك وشافيها سي قدق سؤاله ورسن ويبا سور سيك وشافيها سي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن بسم الله وسؤال التضوات أو سؤال في سيسة سلمر كاسن الورسي ترتميال كدار السلام آ أو كنجاء أبوايا سكفائدة سؤالا هردك ترتميال كحافظ هرسات بي أو ينك فائدة سدوايا سؤال سؤال لياس السادتان شيء حواري شيء أسئيتم إيكو متر برسكن يك دول سؤالي ميرس جو قعميت شيء أسئيتم أفر متر هذا بمايو شيء ولا حداس هذا بمايو كالك شيء su-aalaas jawaabtee mayba nagadaase siyeed second jawaabta haddii mar lamaadka naga mayba waa siyeed second
waayahay xuseeneeda maasanta lamada xaafadood jawaabta rasmiga ee in iyo meelka qoradeen iyo rajeeya insha allah dhextaalku dib reed yaan isnagda doogna insha allah waa su-aali siyeedad oo una gudagali doogna
waa usugaa nin baryay weligiyaa qalmin batay bulshoodiya israatee bilaan imade waa usugaa nin baryay weligiyaa qalmin batay bulshoodiya israatee bilaan imade barbartiya iska duubantay ilii bushiitanaykay ilii bushiitanaykay kabarituto barbartiya iska duubantay ilii bushiitanaykay ilii bushiitanaykay kabarituto adankaayno babadoo haaye wayan bogay banjiiradaayno belegle baahidii ah noo batay iyo bilaayodii adankaayno babadoo haaye wayan bogay banjiiradaayno belegle baahidii ah noo batay iyo bilaayodii guutuu jira saamayaalkii dadka berberaayeen beeluu iituu jira saamayaalkii dadka berberaayeen buusoo hirmeeg baajin cusubaa bilaawee buusoo hirmeeg baajin cusubaa bilaawee ayluko badlinay hoy ayluko badlinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare ayluko badlinay hoy ayluko badlinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare
waayahay dhugunsidayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo yaanu dhugunsaday tan mawjada f m c a c a dhibic lama megahertis s w g iyo live streamkana saas oo kale adduunyadiina la dareertan tartankii indhexeeyey horseed b iyo daarusalaam e ayaa ku gudi jirna su-aalisiyaedaad oo fiisigisa waliba isku leh xaafadda horseed b hallo horseed b waayahay horseed b su-aalan fiisigiska aysin iskule walina nagadaase su-aali afraad oo dhinaga kiking ee guud ahaana su-aali siyadeed iyana nagadaas ndiyaar garooba horseed b maybaa sheegasaana langya waqooyi waliba usan waday doon kaynaanye eyi saddex kilomitir bir hawar ama hal saac biyo webiga waliba markaasiyon qulqulaayana waqooyi kaynaan ee lama kilomitir halkii saacba haddaba mayu kaynaanka doonta markii langfiiri gunta webiga dhinagiya dareerti mar lamaad yaknage su-aala lang yaa wali waqooyi usan waday doon kaynaanye eyi saddex kilomitir halkii saacba biyo webiga walibayo qulqulaayana waqooyi kaynaan ee lama kilomitir halkii saacba haddaba mayu kaynaanka doonta markii lanfiri gunto webiga dhinagiya ka dareerti mar saddexaad iyo su-aalo ka nage xaafadda horseed b langyaa wali waqooyi usan waday doon kaynaanye eyi saddex kilomitir halkii saacba biyo webiga walibayo qulqulaayana waqooyi kaynaanje eyi lama kilomitir halkii saacba haddaba mayu kaynaanka doonta markii lanfiri gunto webiga dhinagiya ka dareertay jawaabtiisin ku sugaana insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hata aliis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hata aliis bilaawe berkaa ay ku banee annii bahdan ee annii bahdan ee kanka baabaniya annii bahdan ee annii bahdan ee kanka baabaniya been mal badaayo hoo wal barsi ojeelagaalako been mal badaayo hoo wal barsi ojeelagaalakooy been mal badaayo hoo wal barsi ojeelagaalakooy beeg malfadaayo hoo walbarki bajeedligaalku
halo horsaad b
halo raadiyo warsan jawaabta
su-aal jawaabtimay banagdaase zero point zero four kilometer barawa
marlamaad kanag xaafadda horseed b
su-aal jawaabti ogun sideedmay banagdaase zero point zero four kilometer barawa
saaxiyo qalad guddiga jawaabtiyo biyang xaafadda horseed ee, xaafadda horseed b ee, jawaabtiyo wayboato sax aan hayna halo daarusalaam e
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah unoo tartamayaasha daarusalaam ee su-aalaas jawaabti adduuna sudeen wari baandiyaase one kilometer barawa marlamaad kanag daarusalaam
su-aalaas jawaabti adduuna sudeen wari baandiyaase one kilogram barawa
saaxiyo qalad guddiga daarusalaam ee jawaabtiyo biyanyoon wayboato sax aan hayna lamada xaafadood haddii iyo gorod waayan waliba aan wareejiyaya dhinaga ee guddiga walina markaas abwaanada abwaanada ee, su-aalo eedan fududaa mis duumar duumarba ma wadne duumarba ma wadne dhalalay ku arageen dhalalay ku arageen
waayahay xuseen iyo weliba jawaabta
بسم الله وسؤالي سيادات او آه سؤال في سيجسات المركز نر ورسلي ترتميال كحافظ ورسد بي او يكو جوا وانو كفائدة سالم هردك ترتميال كحافظ دار السلام اي او يانو كفائدة سدوايا سؤال سو ان قياسي سدتان langamay waqooyi aan waday doon kaynaansha u soceyey saddex kilomitir saacadiiba biyo weegana may baan ur ulaayana waqooyi kaynaan dhon lama kilomitir saacadiiba haddaba mayo kaynaanka doonta markii lan fiiri gunto webiga iyo dhinigaya aan socoti doonta su-aalaas jawaabtee maybu waa shan kilomitir ber awa mase shan kilomitir saacadiiba oo doontana aan socdaas jihada waqooyi su-aala jawaabtee deknaga maybu waa shan kilomitir saacadiiba oo doona- doontana aan socdaas jihada waqooyi waayahay iyada maasanta xuseen dhugunsidayaal weli tartankiyaa ku gudi jirnaa xaafado mayba markaas kusii codsaday ama aan ku codsaday in qaybka teleefonkiiyo kasii jiraan walina markaas eh, una gudubaan ee lamadii su-aalood oo dhextaalka hayti ee una xaafado markaas weydii jarni waana abaalmarina markaas ka guddoonsi doona insha allah ee dhegeystihii jawaabta rasmiga ee na sii xaafado horseed b iyo daarusalaam ee khadkanin kasii jira oo ku waliba markaas lamada su-aalood eh, iyo nagada doonana lama su-aal oo dhinaga iyo waliba taariikhda eh walina eh, su-aalo dhextaalka alaabaha diyaariyaaye eh, ah diyaariyeeya kooxda dhaganka ee garbooda cultural ban nambarka teleefonka isinganoo la hadlaasan dhugunsidayaal mayba usanagadaya eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar su-aalo koowaad mayba yanagadaase mayba sheega saana magaaga iskuulkii ama iskoolkii unka horeeyey oo dugsi sare eh baydhabana lagu fura burburkii dowladdii dhexe soomaaliya kureed mar labaad mayba sheega saana magaaga iskoolkii anka horeeyey oo dugsi sare eh baydhabana lagu fura burburkii dowladdii dhexe soomaaliya kureed dhegeystaha khadka teleefonka ka jara iyo siiya insha allah halo wacalaykum salaam walaal magaaga iyo deegaanka
magaaga maxamuud isa abdullah maxamuud
isa abdullah maxamuud isaaq cabdulaahi maxamuud xaafadow
birda haye maxamuud jawaabta
haddee su-aaliga
waayahay maxamuud eh, barnaamijka ma la dareera dhugunsadayaasha mayba ku codsadahyin iyo barnaamijka la dareeran waana eh, eh, jawaabta si degdeg iyo nilsiyan maadaama waqtiguusan ay dareera halo salaamu calaykum calaykum salaam
walaal raadiga isku dheeray magaaga iyo deegaanka raadiga isku gaabi
cabdulaahi isaaq maamus xaafadda birda cabdulaahi ow raadiga isku gaabi
eh cabdulaahi intanag magaaga raadiga koobaalka ay leeyahay fadlan raadiga isku gaabi
eh xaafadda birda ayay jawaabtaan
mucdar
barlamaadkan agbar
mucdar
waayahay cabdullaahi magaaga saddexa ninka nag nambarkaana sii raasi
cabdillaahi maxamed isxaaq xaafad bagdad nambarka taleefonka haye
labaatan sagaal haye
sagaalo haye
ebartooda
cabdullaahi iyadaa mahadsanta inkastoo raadiga usoo koobaalka ay leeyahay dhugunsadayaal eh, isin ku codsadaan in raadiga iyo qadka taleefonka markii isin eh, hagalaasan isin shaldheeraytaan maadaama iyo isdhibaayaan taleefonka oo isin toosan ka jartaan iyo raadiga oo isin ku baalka ay leeyahay ama mobilka oo markaas idaacadda kiin ku daaran iyo kan kale oo ada eh, idaacadda kula xiriiraytiin iyo shaldheeradaan ama ada eh, isku damid guud ahaanba intii ada jawaabta dhiibasa su-aalo lamaad yaan gudubaha cabdulaahi oo berdaalan oo la hariiri yaa ka guulaysatay su-aali hayti sheeg magaaga iskoolkii inka horeeyey oo dugsi sare e waana baydhabo ku fura burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya kureed cabdulaahi idaa mahadsiin insha allah waa la hariiri doonaa haddiidna eh, guddoonsii doona su-aalo lamaad mibaya nagadaase sheeg tirada guud ee ardada sanad dugsiyeedkan labada kun iyo toban iyo todobada ilaa labada kun iyo toban iyo siyeedka aan fadheerti imtixaanka shahaadiga eh ee form fourka jawaabta yaa siinku rajeyna mar lamaad iyo su-aalo ka nage mibaa sheega saana tirada guud ee ardada sanad dugsiyeedkan labada kun iyo toban iyo todobada labada kun iyo toban iyo siyeedka aan fadheerti imtixaanaadka shahaadiga eh ee fasalka form four tirada ardadaas guud iyo lasiin kufadee dhegeystaha khadka taleefonka ka jariya siiye hallo waayahay dhegeystahaas ee, ku gudube dhegeystihii ee, raadi ku baalqayliyow ee, ma sii doonna wakta ku gudubaana hallo salaamu calaykum aleykum salaam waraxma raadiga isku gaabi magaaga iyo deegaanka
wasiirada magaciisa u xaafadda horseed xuseen miya
a xuseen xaafadda horseed ee, su-aalo jawaabtiye
todoba bogola ku qeyb galaysa sanadkan
kanagsoo mar lamaad
todoba bogol
waayahay xuseen iska day balse su-aala jawaabta rasmiga ee mubina ee dhegeystaha kale ee khadka taleefonka ka jaraya siiya hallo salaamu calaykum
aleykum salaam waraxma raadiga isku gaabi walaal magaaga iyo deegaanka
magacaygu waa maxamed mursi xaafadiis maxamed mursi xaafadda isha saalan kuldarara barnaamijka
sifaayl sifaayl maxamed haye jawaabta
jawaabtu walib waa sagaal boqol arday mar labaad ee, ka nagsoy
sideed boqol iyo konton arday
waayahay maxamed mursi ciidaa mahadsanyi markii hore yaa hadhowaayay balse jawaabta rasmiga ee mana siina ciidaa aan ma- aan ku mahadnagay hallo salaamu calaykum
Halo.
salaamu calaykum
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
magaaga iyo deegaanka
Magacaygu Cabdiraxmaan weeye Cabdiraxmaan xaafadda Berdan.
cabdiraxmaan jawaabta haye
Lama kuwa todoba boqol arday.
waayahay ciidaa mahadsanta cabdiraxmaan ee, iska daya soo bidi balse ee, ee, su-aalo jawaabtiya ma saxna dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ka jaraya siiye hallo salaamu calaykum
aleykum salaam waraxma magaaga iyo deegaanka
isaaq maxamed ibraahim welwe isaaq maxamed ee, xaafadda holwadaag jawaabta isaaq haye
walib afkiidale sagaal boqol iyo labaatan mar labaad ka nag
sagaal boqol kamishan
waayahay mar saddexaad ee jaaniska siyaana
sagaal boqol iyo tomo
waayahay iidaa mahadsanyi dhegeystahaasa balse iidaa handhawaayay waana ee, ee, ee, fursadiya siini balse ma- ma sheegna jawaabti rasmigaagii hallo salaamu calaykum
Waalaikum salam.
magaaga iyo deegaanka raadiga isku gaabi magaaga iyo deegaanka
Buso xaafad Maxamed Ahmed Maxamed.
maxamed raadiga isku gaabi jawaabta haye
Sagaal boqol iyo soddon.
kanag mar lamaad
Sagaal boqol iyo soddon.
waayahay maxamed magaaga saddexan in dhamaystir Maxamed Ahmed Maxamed Xuseen.
maxamed axmed maxamed xuseen taleefon nambarka
Shan.
haye
Siyaatini.
haye
Todoba iyo todoba.
haye konkoyn labo xaafadda mursal maaha waayahay maxamed yarayaa ee ka guulaysaday iyada mahadsanyi ee welina markaas su-aalihii ahay tay sheeg tirada guud ee ardada sanad dugsiyeedkan lamada kun toban todobada ilaa lamada kun tobansiyeedkan fadheeti imtixaanka shahaadiga ee fasalka fonfor jawaabta use maxamed kubi weliba toosax ee mayna anfadheetay sanadkan sagaal boqol iyo soddon walow dhegaystayaal badan yuu hadhowaayeen balse maxamed yana markaas jawaabta rasmiga nasi ida maasinyi waa la xiriiri doona waanama wayba guddoonsiin doonaa hadiyad iyada maasinyi dhegaystayaasha lamadii su-aalood ee dhextaalka haayeen iyo meeloonka gudubaana walina xaqiijiyaya ee qadka teleefonka lamadii xaafadood ee tartamaasi iyo weliba dadaalka uu ku iyo angajiraan tartanka natiijeen iyo ku diran daarusalaam e iyo weliba xaafadda horseed b halow daarusalaam e halow horsaad b
halow radio warsan waayahay eedaa maasinyiin lamada xaafadood sida iyo qadka xaadir ankayin iyo weliba sida markaas iyo dadaal ankaga jiraan natiijeen iyo ku diraan uka tartanka iyo andhexeeya welina markaas kasii dareeri doone su-aalo nindhaman ee balse xaadiriyey abwaanada halow abwaan weerow abwaan weerow jaakole Hello, hello.
hoosteelay fadhiida miyaa
Haya, maxaa sheegaysaa?
weerow meelka sheeg
Waa dhul saaxiibow. Waa dhuunta u badanyaa.
yaa Waa dhuunti.
aha Haa.
su-aalo weyla dhuumatay Waa damagi, waa damagi.
waayahay Waa shukri jawaab.
halow shukri
hee
waayahay bilaal oo isuna barnaamijka ninfar sameeyaha ayaa mahadnage dhugunsadayaal eh, dhextaal kureed mabaa kasii dareeri doona su-aaloogii una aan ka tiragelnay lamada xaafadood ee nin dhiman waana dhammaystiri doona insha allah batay dulshoodiya israatee bilaan imade waa cusubaa nin bariyey idiigiya hanin batay dulshoodiya israatee bilaan imade barbartiya iska duubantay ilii bushiitinaydee ilii bushiitinaydee kabaritato barbartiya iska duubantay damaginde waa damaginde yaada dhaayuudhe oo yaa way kuwaay baadantaan doombati na dhib kale ma dhamo konaana dhiiga dhiigada iyo dhadheeradeen ree walaag dhibcoodagahaaga horseedasku in isku dhawaayay
barnaamijkana badan maana baame dhical jeesa ma ahaan em dhuraayno Mhm.
iyo in isku dhawaayay maadaama dhiiga dhiiga jar Haye.
dhib kale ma dhamo konaayno waayahay haa iyada maasanta su-aali eh, waa su-aal xisaab ow su-aalan mayna nagadaasa su-aali sagaalaad ee tartanka uu ka walina isku leh xaafadda daarusalaam e halow daarusalaam e
halo radio warsan waayahay daarusalaam e su-aalan xisaabu isin isku leen diyaar garooba dhigaana siiya maybaa markaas su-aaliyan dhiyaasaya haddii qof bakti nasiib deerow sedela hoos dhiki afar usa ka guulaysada hasaar itimaalka usa ka saari lankaas mar labaad iyo kanagee xaafadda daarusalaam e haddii qof baktiya nasiib deerow sedela hoos dhiki afar usa ka guulaysada habii ama hasaar itimaalka usa ka saari lankaas mar saddexaad haddii qof baktiya nasiib deerow sida la hoos dhiki afar use ku guulaysada hasaar itimaalka itimaalka usa ka saari lankaas insha allah jawaabteesun ku sugaana daarusalaam e
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kokow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee dadka baabaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ ಹಂಗ ಬಾಬನಿಯ ದೇವ್ ಮಲ್ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬಡಿಸಿ ಬಜೇಲಗಾಲಕೋ देव मल पधायो हो वल बरसी बजे गाल को देव मल पधायो हो वल बरसी बजे गाल को देव मल पधायो हो वल बरसी बजे गाल को
halo daar asalaam e
هلو رادي ورسان jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا للجواب سؤال الجواب فيها دون السوداني ونأتى الخميس دار السلام ايه ولبا نغذاس 1 over 4 mar lamaad kanag اما لو صدقي حل لو صدقي افر mar lamaad kanag jawaabta adoo 1 mahadsan over 4 1 over 4 حل لو Right.
صدقي افر waayahay idaa maadsantaa ee weliba aan wareejiyaya natiijada ee dhinag iyo weliba guddiga daarusalaam ee jawaabtiyo ku biyeen weybwaato sax ew halla hoos dhiki afar lama dhibood iyo saas ka helen yaa mahadsan yaa kule
wareegida lama dhibood hundirtay ماي ورابا ماي جاي جاي فيك فكرة لما تبعد بقى Mhm.
ها، لما تبعد على دار السلام أي حد يسنون له ويروا عاو قرش على نسيجه أهي هذا بعد واحد يقول لي إنجيل عبد السلام وراها دور ريبه تبقى في سيدكي كان كان وحيين دي بالأوف تايلور ساتوريها ورد مدعي أهي وكا كيلو سبعة
waayahay iyadaa maadsantiin Ee, su-aalo tobanaad oo xisaab ee weliba isku lee tartiibaalka xaafadda horseed b halo horseed
هلو راديو ورسان horseed su-aalan isin isku leen diyaar garooba waa su-aal xisaab ee walinayeen dhiyaasa sidatan hasaar abnaga todoba marlamaad yakanagee xaafadda horseed b mayba hasaarasaana abnaga todoba mar saddexaad yakanagee xaafadda horseed b mayba hasaarasaana abnaga ama abnaqa todoba jawaabta iyo siinku sugaana insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe dadka ay ku bane alli badan e alli badan e ka babaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲೆ ಕಂಕ ಬಾಬಾಲಿಯ ದೇವ್ ಮಲ್ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬರಸಿ ಬಜೇಲಗಾಲಕೋ देव मल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई देव मल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई देव मल पधायो हो वल बरसी बजे लगाल कोई
حساب بي
هلا عادي ورسان جوابته
بسم الله الحمد لله ونوع ترتميا شحافة عرسيت بي سؤال الهيوي إن شاء الله وليبا كن جبع لنا شنكم إي أفرتن
barlamaadkanaga xaafadda horseed b
سؤال الجوابتي إن شاء الله وليبا نعود دونتي شنكم إي أفرتن
sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey horseed b jawaabtiyo ku biyan weybato sax ee weybasaas ka helena lama dhibood way haya weerow weerow haye adiba sheegtay inaan tahay horseed lama dhibcood isinkuuna ma-a ya haka lamays eraha iyo in erdogan haka lahuud elikeer hiraahinka hiraahirka ay weerna yaama xusin lanu idawal arabi walaska tuusi ay deerada ni ay igentay latanan ku gaasha made goode lama dhibcood horseed may basinka dhiwe jiiran kalkaal axmed qoomaal oo langorodow diino qoomaal
waayahay eda mahadsantiin weerow iyo jaakole su-aala tumiyo koowaad oo nagadaasa su-aal taariikh ee weliba isku lee tartamayaasha xaafadda daarusalaam e hallo daarusalaam e هلو رادي ورسان daarusalaam e su-aali tumiyo koowaad oo nagadaasa su-aal taariikh ee weliba ambiyaasa sadatan dhagaasiya mabaa sheega saana sanadkii iyo bilii la aas-aasi ururkii s y l barlamaad yakanage sheega sanadkii iyo bilii la aas-aasi ururkii s y l bari saddexaad yakanage ho- waa daarusalaam e daarusalaam mabaa sheega saana sanadkii iyo bilii la aas-aasi ururkii s y l
aylu ko badinay hoy aylu ko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hata aliis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane ali badan e ali badan e kababaniya ali badan e ali badan e kababaniya Deng mal pagayo hawal barsi bajel galko Deng mal pagayo hawal barsi bajel galko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko
hallo daarusalaam e
رادي ورسان jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم ونوع تنتمياش دار السلام اس على الجواب فيها دون الكدين ولبا انجياسه كميشن تيمي كون ساقال بولا فرتين تديدي مرلما تدينا كناغ ولبا نغلاسس على الجواب فيها كون كميشن تيمي كون ساقال بولا فرتين تديدي
sax iyo qalad guddiga daarusalaam ee jawaabtii iyo biyan weybato sax ee wuu may tumii shantii kun sagaal boqol afartii sideedi lama dhibcood iyo saas ka helen kiimus baar kalaankalo nacam aa laq qunji laba dhibcood daarusalaam hal waxaa idigu dhiibay mastar jeceelow gaadiyaha barnaamijka hal waxaa idigu dhiibay baabka laga jare cabdisalaam walaalaha doornebe ahey eedisi kumergo
waayahay iyada mahadsantiin weerow iyo jaakole su-aala ee tuman iyo lamaad waa su-aal taariikhi ee welina iskule xaafadda horseed b halo horseed b
halo radio warsan horseed b su-aala taariikhda ee waana nagadaasa su-aala tumi lamaad isin iskule aan diyaar garooba welina iyo andhiyaasa su-aala sidatan midba sheegasaana sanadkii iyo bilii ururkii r r a iyo lagu wareegeen galanka hayowka magaalada baydhabo waaniyo xureeyeen mar lamaadiyo kanage su-aala xaafadda horseed b midba sheegasaana sanadkii iyo bilii ururkii r r a iyo lagu wareegeen galanka hayowka magaalada baydhabo iyo weliba wakhtigii iyo xureeyeen mar saddexaad iyo kanage su-aala midba sheegasaana sanadkii iyo bilii ururkii r r a iyo lagu wareegeen magaalada baydhabo galanka hayowye iyo waana iyo xureeyeen jawaabtiyasin ku sugaana insha allah
buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee बाबानिया अली बादल अली बादल शंक बाबानिया मल पढ़ायो वल बरसी जेल गाल को mal fagayo ho wal barki baje lagal koy mal fagayo ho wal barki baje lagal koy mal fagayo ho wal barki baje lagal koy
halo horseed b
halo radio warsan jawaabta
bismillah alxamdulilah unoo ee tartamayaasha xaafadda horseed b su-aalinani weydiiyey insha allah jawaabtee weliba nagadu doonte lixdi juun kun sagaal boqol sagaal iyo sagaalkii mar lamaad kanaga xaafadda horseed b
su-aala jawaabtee insha allah weliba nagadu doonte lixdi juun kun sagaal boqol sagaal iyo sagaalkii
waayahay sax iyo qalad guddiga horseed b ee jawaabtii obiyan way buato sax eu litii juun kun sagaal boqol sagaal iyo sagaalkii lama dhibcood iyo saas ka heli horseed b lama dhibcood horseed b lama dhibcood uu kabad lama dhibcood lesan guraami bedel laabate dhanku noogana yaa muxsin ya mike anti lama dhibcood aan dhiibniya mike maka erfadakasade bes isku kaa fasahay lama dhibcood may basinka dhiibay meel kale abdhakooma leh lankaba reer horseedka oo hanuunba urkugada jiiriyaalka meel dhawifle unkubahi diino maxamed axmed oo maaliya sinka dhiibi
waayahay dhextaal kureed ee su-aalo yaa kasii dareero doogna walina markaasa su-aalo ee tuman i saddexaad le xaafadda daarusalaam e
subanin barye iriiriya kanin bate dulshoodiya israte bilan imede subanin barye iriiriya kanin bate dulshoodiya israte bilan imede barbartiya duubansee ilii bushiisin hayte ilii bushiisin hayte kibraristutu barbaadiyaa iska duubansee ilii bushiisin hayte ilii bushiisin hayte kibraristutu aankaino babadoo haaye wayan boge banjiiradaynoo birigle baahidiyaa waayahay dhugunsadayaal barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda warsan ayaa ka gudi jirna ramadaan kariim melool boysan roogtaan dhinagii weliba weliba codsi ku kooyay xaafadda ee horseed b hallo horseed b
halo radio warsan hallo daarusalaam e halo radio warsan waayahay horseed b codsigii kii kigmayey
bismillah alxamdulilah unoo ee tartamayaasha horseedii weliba ku-osdaane walaalnimaann tartamahay iyo bulshimeynta dhegeysadahayta idaacadda walyara cilada oo kakoyta dhanka taleefanka in idaacadda kala xariirni ini daqiiqad nala sugo soonan bedelana yaa codsada fadliga teleefonka cilada macnaha ma e, maqalkiyaa dheegi waasantina
ma maqalka sahmi laakiin waliba taleefanka cilad kalena oo qabati daqiiqad gudaantiya bedelan fadaan insha allah hadina waayahay muddo haldagiga ayay haysataan insha allah xaafadda kalena dheegaayto reediana iskana gadaan insha allah
bulshoodiya israatee bilaan imade waa usubaa nin bariyey idiidiyaa hanin batay bulshoodiya israatee bilaan imade barbartiya iska duubansee ilii bushiisin haytay ilii bushiisin haytay kibarituto barbartiya iska duubansee ilii bushiisin haytay ilii bushiisin haytay kibarituto aankaynoo babadoo haaye wayan boge banjiiradaynoo birigle baahidiyaa noo batay ii bilaayodii aankaynoo babadoo haaye wayan boge banjiiradaynoo birigle baahidiyaa noo batay ii bilaayodii beelo iku jilaad aamayaalkii dadka berberaayeen beelo iku jilaad aamayaalkii dadka berberaayeen buug soo hirmeeg baajin cusubaa bilaawade buug soo hirmeeg baajin cusubaa bilaawade aynu koo badlinay hooy aynu koo badlinay hooy buugga tartanka berkaa ku gal baratnaa jare buugga tartanka berkaa ku gal baratnaa jare aynu koo badlinay hooy aynu koo badlinay hooy buugga tartanka berkaa ku gal baratnaa jare buugga tartanka berkaa ku gal baratnaa jare kow bilaawa hata aliis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badan e anni badan e kababaniya
waayahay dhugunsadayaal noor ha lahaada intii yarayta ee astaanta siyanka dayti dhinagii weliba xaafado codsi ku kooya xaafad ku mid ah lamada xaafadood yaa markaasi sugaani xaqiijiyey lamada xaafadood daarusalaam e iyo horseed b qadka teleefonkeena iyo ka jiraan hallo daarusalaam e
halo radio warsan halo horsaad b
halo gaadiyo warsan waayahay eeda amahadsantiin lamada xaafadood wala cilada waktigan inaga ki kininku kooyahay ma jirta walow horsaad iyo ciladii haysata iyo xalida daarsalaamna saas oo kale iyana nin sheegtay cilad inaga kejeynaya aan ku jarna eeda amahadsantiin su-aaloogiya kasii dareere su-aalo toban iyo saddexaad waliba isku le tartamayaasha xaafadda daarisalaam e halo daarisalaam e halo raadiyo warsan daarsalaam e diyaar garoobe su-aala e toban iyo saddexaad waa su-aal suugaaneed ama dhaqan e walina iyo indhiyaasa sidatan mayba sheegasanaa micnaaga ereyga gashaanti marlamaad iyo kanage mayba sheegasaana micnaaga ereyga gashaanta mar saddexaad yaknaga xaafadda daarusalaam e mayba sheegasaana micnaaga ereyga gashaanta
buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway barkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane alli badan e alli badan e kababaniya alli badan e alli badan e kababaniya mal pagayo wal barshi bajeelgaalko mal pagayo wal barshi bajeelgaalko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko mal fadaayo wal barki bajeelgaalko
halo daarusalaam e
halo raadiyo warsan jawaabta
su-aalaas jawaabti haddiinu iska jeyn waliba nagadaase jawir gaangaare ama jawirsadan qabna
marlamaad kanag daarusalaam gashaanto mayleeray jawir gaangaare ama jawirsadan qabna
mar saddexaad yaa codsado lahaynay in isan kanagtaan tartamayaasha xaafadda daarusalaam e su-aalaas jawaabti marlamaadi martadaad haddiinu ka nagna waliba nagadaase jawir yar ama jawir oo gaangaarka oo harsadan qabna saxiyo qalad guddiga
daarusalaam ee jawaabtiyo biyan way buato sax ewn way banasaas ka heleen lama dhibcood
هوي هوي اوكي واي لابد يقعد حبطه وعاودي بي حبطه وعاودي بي شكري بدان سوري حمد وعيد البلاغ شقيب كأه حبطه قال وعاودي بي اه وريها وين الهي بوين مختار دمر اوكي شغل ورسل
waayahay iida mahadsantae jawaab kale su-aaliin damboyti oo markaasa nagadaasa su-aal suugaaneed walina iskule ama dhagan waliba iskule tartamayaasha xaafadda horseed b halo horseed b
halo raadiyo warsan horseed b indiyaar garoobe su-aaliin damboyti oo ka tartanka su-aaliyo tomiyo afaraad mayna su-aaliya nagadaasa mayba sheegasaana micnaaga ereyga maransaar marlamaad iyo kanaga su-aala mayba sheegasaana micnaaga ereyga maransaar mar saddexaad horseed b mayba sheegasaana micnaaga ereyga maransaar jawaabta isiin ku sugaana insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal bartangaajare buuga tartanka barkaa ku gal bartangaajare kow bilaawa hataa liis bilaaway barkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berga ay kubane alli badan e alli badan e kababaniya alli badan e alli badan e kababaniya Bang mal pagayo hawal barsi bajel galko Bang mal pagayo hawal barsi bajel galko mal pagayo hawal barsi bajel galko Bang mal pagayo hawal barsi bajel galko
halo horsaad b
halo radio wartan jawaabta
bismillah wanoo tartamayaasha xaafadda horseedii su-aalinanu weydiiyey insha allah weliba kunjadaadane maransaar weliba lankasay xallo dubshe ituurti antan dhexayd
mar lamaadkana horsaad
hallo dubshe ituurti antan dhexayd iyo weliba lankasay maransaar
saxyo qalad guddiga horseed b ee jawaabtiyo biyan weybwaato sax eu way badsaas ka heleen lama dhibcood
lama dhibcood horse dhulkana dhiiga dhiiga uu dhibcoogan dhiigagaaka mooda lanka mahasiinka dhiigow yaa muxsin yaa muxsin calaa kulli haal dijaajatun mariid afdalu min fariiqika wallaahi haada leyl ayaasti yaa muxsin
dijaaja ma arkay
dijaajatun mariid afdalu min fariiqi muxsin macna dooro jiri tihiin iyo qofeel uu ka uu ka muxsin iyo nay kooxdiisba
toobaataniyo lamaadi ay geesudu yeesheey aye madan waleeray af carabi yaa laka duwe meel lagu saleey madan waleeray he ba uku hagaale aye bayd hada hada shakshuuk bayd ba hagaale madan intuusu dareeray madan haayl shakshuuk bayd shakshuuk bayd dareeray shakshuuk bayd ay koo dhugnee leeysa hadda too koo arig iskora kortay wey baba sidaam lewdaayba aye waa hilbaabe malaadu korogta Mhm.
dukaan geesteeda madan assalaamu calaykum wacalaykum assalaam yaa saaxiiba dukaani hal cinduka shayun shayun abyadun yakhruju min duburi dajaajati yani ايش تقول يا شيخ؟ ايش تقول؟ هل عندك شيء ابيض يخرج من دبر الدجاجة؟ والمحاوي اليوم ننكب اخواقي يا سي ها ايش؟ سوسوقة مدن لانك انت اكون انت بدك كسي تنعم ها ها هكذا لا ها ها بالبلاتير تم isla hakiinka u ku dhumeen walaysaa ka wardiyay ها هيك انت لي كيش waayahay iyadaa maadsanta waayahay iyadaa maasiyin abwaanada su-aaloogiyaan tahaninka dhammaadeen dhugunsidayaal oo toban iyo afartii su-aalood uu kulanka tiragalay xaafadood todoba todoba iyo shan lahaayeen guud ahaan toban iyo afar su-aalood yaa ee, jaamacadda koonfurta soomaaliya ee, macalimiinta iyo weliba profesorada ee, barnaamijka su-aaluhan diyaariyahayaan iyo ka tiragalayaan xaafadaha nin walba in la weydiiyo toban iyo afar su-aalood todoba todoba lanka geebi waayahay mar dhow natiijada iyo markaas ka dhawaaga doogna iyo weliba xaafadii oo ka dhinaga guulati dhinaji rati balse weliba markaas ee, ku horumariyay natiijada intii guddigii oo ka mashquulsan yihiin tartamayaasha xaafado lamada tartamaasi uu ka daarisalaam e iyo horseed b walyaabo iyo markaas uu ka tartanka ku rajeeyahayaan guulo ama guul daraba iyo weliba qaabka tartanka iyo markaas ee, ee, ee, waa qaabka tartanka uusan dareeri iyo sidii uun arkaan tartankii uu ka marka horeyntii weliba bilaabay xaafada daarisalaam e halow daarisalaam e
Hello, Radio Welcome.
daarusalaam ee hadhawaada dareenka kii kiin tartankii ugu isan la galeen saaxiibadiin horseed b iyo weliba walyaabo isan tartanka ku rajeeya haytaan
bismillahi raxmaan raxiim horta awalan ciidanka faraxsan intuu la bartana walaalaheen ee, horta isagoo leeray lamishidoo liska dhaw koo jaba alxamdulilah karto hoole kananti merdhaxmar tartanka ciidanka faraxsana ciiday karen hoban hamar oo reer kaftiganta gudii weer faray
haye
sheegada jaakole ati kadib intaagatoke
waayahay ee, waayahay iyada mahadsanta daarusalaam ee, ee iyo weliba kaftankii markaas ee, iyo dhiminkeeda ukooy horseed b hadhawaayo raadiga isku gaabiya labada xaafadood isuma mahadsan raadiga isku gaabiyi natiijadii ka dhawaaqa doona mardhow dhinaga iyo weliba xaafada ee, buuqi dhinaga keja kukooyahay fadlan gaabiyi raadiga sawaxan kan yaraaya horseed b hadhawaada dareenka kiikin ee, iyo weliba tartankii uu kuisan la galeen xaafada daarusalaam ee ee, walyaabo markaas isan ku rajaaya haytaan tartanka
bismillaah alxamdulilaah ilaahay mahadle marka hore allihiin suurta geliyeen ay kada tartan walaalnimada daarusalaam ee ee, marka labaad weliba inahan nagaan idaacadda warkan guddiga tartanka iyo weli kale inahan nagaan ee jaamacadda koonfurta soomaaliya oo haddii aan rabay su-aalo weli kale eegiyadan kama hadlay ka fadhiya shacbadahooda intaas kadib weliba intaas kadib weliba eed iyo eed inta faraxsannaanayna eegto walaalnidaana daarusalaam ee una kala tartanna idaacadda warsan tartanna kolley haddii lama qof tartanta koley badiye eedan ka faraxsanna walaalnidaana weliba habandhig weliba habandhigana oo unayn hala bandhignay tartankeed iyo tartanka xamaasadan leh ee walyar walyar haddii ana la kaftama adyaanada sanadkii hore waliba badan aynay ni adyaan jacolana taagera jaray horteed aan markiina ku hadalna marka inka dambeydana naaga reebay walibana taagera adyaan weeray duuku markiisu si hasiinka toosina na eri waliba ku obsagalnay ini unana reebo doono waagi sanadkii hore ismarkiisanay toosina so waliba manasilaanya una kuhirli Mhm.
marka eed iyadan mahadsantiin adyaan weeray adiina hadhawaad insha allah mahadsanto alaa sidkaas yar waliba ana kafsan walaalnidaana daarusalaam ee iyona eed iyadan mahadsantiin idaacadda raadiyo wasanna maha magaala insha allah dhammaantiin taageerayaalkanna boqolkiiba boqol mahadsantiin waliba qaadana ramadaan kariim ramadaan mubaarak waayahay ramadaan kariim eedaa mahadsantiin horseed b ee, iyo daarusalaam e oo dareenka kijo ee ka eedan tartankii uu ka dhamaray iyo weliba walyaabo iyo tartanku ku rajeeyahayaan oo markaas iyo daqiiqadii yar una siinay digirjo ku dhiibadaayanba xuseen cali nuur yaha ka dhawaaye iyo weliba natiijadii uu ka lamada xaafadood iyo shalshaandadaan
eedayadaa mahadsanta cabdulaahi nuur aadan jecelow bismillahi raxmaani raxiim sida aadanin hayteba habeen kasta mayba loolan ama tartan dhex marayay lama xaafadood oo ku tirsan xaafado magaalada baydhabo xaafadaas oo xaafad kasta xag aan la haytay guutaan inil weydii min todoba su-aalood iyo oo idaacadda tartanka ku bahowna eta radi warsan kan mayba miskii microfonka idaacadda radio warsanka tartamay tartamyaalka shal ah xaafadda horseed b iyo daarusalaam a waa runtii tartan eed i eed anfay lahaay la erkor tartamadii hadhiyaan waa tartankii lamaad oo idaacadda ku dhiig eed aan ka mahadsanyiin tartamayaalka xaafado guud ahaan uga mahad celiyaana saasoo kale meenta ku mahadnagay daadihiyaasha barnaamijka ee nuur cabdulaahi nuur aadaan shukri ismaaciil axmed iyo farsamayaqaan hilaal bilaal iyo abwaanada oo meela sida wacdarada leh caajislaantiyo nin ku kayaayaan hundurmada iyoona ka mahadsanyiin may kaloo aan mahadnagay walaalkay garabkay fadhiyey ee maxamed salaad axmed oo ka meeba tartamay tartamyaalka shal ee xaafadda horseed b iyo daarusalaam e ka hormariyo natiijada xaafadda tartamyaalka daarusalaam e meeba xagan lahayan inay la warsado todoba su-aalood meelo todobadii su-aalood la warsadisa sax ay uun ku jawaabeen afar su-aalood oo ku mid ah oo ayona la kooyeen siyad dhibcood saas haataba mahelna u walfaa'iidaysa ee tartamyaalka xaafadda daarusalaam e D- xaafadda tartamyaalka horseed b iyoona may xag aan lahayn inay la warsado su-aalo deeraan todoba su-aalood iyo ose sax inuun ku jawaabeen todobadii su-aalood la weydiiyey shan su-aalood ku mid ah mayna saas kula kooyana tuman dhibcood saas hatow daar xaafadda horseed b mayse ka faa'iidaysi aan helaynaa hal su-aal oo ku koytay xaafadda daarasalaam ee ayoo ku faa'iidaysadeen guutahaan dhibco iyo la kooyan tartamyaalka xaafadda horseed b oo ka kameyba nagadaayana tumi i kow dhibcood guulan mayba oo kasaaska lahooyideena tartamyaalka xaafadda horseed b ooyo helan tumi kow dhibcood eed iyadaa mahadsantiin waayahay xuseen iyadaa mahadsanta daarusalaam iyo weliba horseed b iyo daarusalaam e iyona saas oo kale aan mahadnage lamada xaafadoodba guulaysadeen tartan xiisilayaha bandhigeen horseed b oo tumi ku dhibcood lakoyti iyo daarusalaam e oo iyona siiyey dhibcood oo kala hooyideen iyo tartankiiha ka dhammaaday guulana horseed b yaa oo kudhinaga kenya martay hamin dambe iyo weliba lamada xaafadood ee tartamadoona shukri ismaaciil axmed balnin sheegtay
cabdulaahi hamiin dembe haddii ilaahay waraalo ku nagadayba ballansan ama tartama doonana edeeda ee isalaamay b ama adaada ee isalaamay b haddii ilaahay waraalo ku nagada hamiin demba iyo nin balan ah insha allah group d yana ka jiraan salaamey iyo weliba ideeda insha allah diyaar groobeen guud ahaanba tartankii uu ka meelan yahay ninka dhonyi waana siina darisiyaaya cabdulaahi nuur aadan shugri ismaaciilna dhinaga natiijooyinka uu keenka dhawaaqasi garab walaalayaang mahadnage xuseen cali nuur iyo weliba maxamed salaad oo uu ka stuudiyaha iyona xaadir ka hayan farsamada mayba uu ka neefdhiyey bilaal yara lamada abwaan jaakule iyo abwaan werow aan mahadnage lamada xaafadood saas oo kale aan mahadnage dhegeystayaashii khadka taleefonka lamadii su-aalo dhextaalka iyoona juhdigan galeen waana lamadii dhegeysta ka guulaysadeen mahadnagaan guud ahaanba idaacadda warsan jadwalkii geekii intaa ka gabagabaayna baryay intiina reedanku kulma doogna tumila masaac insha allah hamifeyl
Bundurma abi male wa